kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij ku saabsan barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada oo ay idiin soo saartay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa deeqbixiyayaasha u s ed midowda yurub safaaradda dowladda federaalk ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda sweden sanduuqa gargaarka ee bill iyo melinda gates iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya aniga oo ah abubakar moxamed soo dhowaada mar kale kulan wanaagsan taxanahan gaarka ah ee raadiyaha waxaa looga dan leeyahay laguna kobcinayaa aqoonta waxaana lagu barayaa bulshada tubaha wanaagsan ee ku saabsan nafaqada iyo badbaadada cuntada barnaamijkani wuxuu muhiim inoogu yahay waa inaan ogaanno xogta muhiimka ah ee cuntada si aan awood ugu yeelanno inaan xulanno waxaan cunayno iyo sida aan u daryeelayno qoyskeenna iyo nafteenna oo ah nafaqada cunno ee aan u baahannahay taasoo uu ku jiro caafimaadkeenna waxaan toddobaad kasta ka hadlaynaa mowduuc xiise uleh dhegaystayaasheenna waxaana la wadaagi doonnaa warbixinno kor u qaadaya xirfadaha iyo xogta ay ku ogaanayaan nafaqada wanaagsan ee qoyska u baahan yahay meelaha laga helo iyo cunnooyinka ay yihiin haddaba casharkeenna oo ah kii ugu horreeyey wuxuu ku saabsan yahay nafaqaynta xoolaha xoolaha waa il muhiim ah oo qayb weyn ka ah nafaqada aan u baahannahay iyo haqabeelka cunnada waddanka waayo nafaqada wanaagsani waxay ka bilaabataa marka aan nafaqayno isha aan ka helayna cunnada nafaqada leh sida xoolaha iyo dalagyada xooluhu waxay khaas la yihiin wax soo saar wanaagsan iyo cunno qayb weyn ka qaadata nafaqada waddanka sidaas darteed waxaan u baahannahay inaan nafaqayno xoolaheenna si bulshadeenna uga hesho hilib tayo leh iyo caano wanaagsan mar kale soo dhowaada aan hoos ugu degno dhegaysta barnaamijkeenna annagoo la hadli doona martideenna maanta oo inaga haqabtiraysa sharaxaad dheeraada su-aalaha isweydiinta leh ayaa ah maxay tahay sababta aan u rabno in xoolaheennu noqdaan kuwa nafaqa leh maxayse tahay faa'iidada inoogu jirta haddii xoolaheenna ay noqdaan kuwa caafimaad qaba oo nafaqaysan jawaabta arrintan si kooban haddaan u fahamno xoolaha caafimaadka qaba ee nafaqada leh waxay soo saaraan hilib wanaagsan iyo caano tayo leh iyo dheefta kale ee uu ka mid yahay burcad iyo subagu iyadoo wax soo saarka xoolahana aan qaybna cunno qaybna suuq gaysanno waxaana muhiim ah inaan fahamno in caanaha iyo hilibka ay ku jiraan brotiin wanaagsan oo jirku si fudud u isticmaali karo waana taas ta keenaysa in nafaqaynta xooluhu inoo tahay muhiim haddaba si aan xog dheeraada u sii ogaanno aan la hadalno khubarradeenna barnaamijka oo kale ah cabdulaahi xuseen oo ka tirsan hay-adda faw iyo doktor cabdirasaaq maxamed axmed oo ka tirsan hay-adda horumarinta iyo cilmi baarista ee loo soo gaabiyo u v r d o waana dhakhaatiir dhinaca xoolaha iyo nafaqada ah waxaan ku hormarayaa ee cabdulaahi xuseen oo ka tirsan hay-adda faw mudane adoo soo dhowaanaya noo sharax doorka xoolaha nool ay u leeyihiin nolosha qoysaska soomaaliyeed waa mahadsan tahay abokar sida soomaalida ay dhahaan yihaahdeen cad iyo caano taas ma waxay ka turjumaysaa ahmiyadda xoolaha soomaalida xoolaha waxay qayb weyn ka qaataan nolol maalmeedka soomaaliyeed boqolkiiba lixdan iyo shan soomaalidu waxay kusoo waxay kasoo saartaan nolol maalmeedkooda xoolaha waxaa ka mid ah inay cunto u isticmaalaan iyo caano inay dhaqdaan inay ka beecmushtaraan sii gadaan dad dad waxaa jira dalaaley ka ah xoolaha oo saas noloshooda kusoo saarta dadna kawaan leeyihiin hilibkaasi gadaan waxaa jira qayb kaloo soomaalida oo ka beecmushtarta xoolo rarideeda sii qaadidooda soo qaadidooda geynta iyo qayb kaloo ayakana ku howlan oo nool maalmeedkooda kasoo saarta dhoofinta xoolaha dibadda ama ama wadanka gudihiisa isku gudbintiisa iyo suugeynta dhanka kale marka laga eego dhanka dhaqaalaha soomaalida haddaad fiirisid waxaad soomaaliya dibadda u dhoofiso adigu xoolaha waxay noqonayaan ilaa iyo boqolkiiba sideetan ama xoolaha nool sidooda ah ama waxay kalo kasoo baxa sida haragga iyo hilibka aan warshadaysnayn oo la dhoofiyo oo dibadaha la geeyo ayagoo intaan la qaala neefkii isagoo dhan markab la saaro diyaarad la saaro waayahay waa mahadsan tahay cabdulaahi sidee xoolaha caafimaadkooda iyo nafaqadoodu haddaysan hagaagsanayn ay u saamaysaa nolosha iyo nafaqada dadka xoolaha haddaan nafaqaysanayn siyaabo badan u saameyn kartaa labada nooc cuntaa xoolaha laga helo waa hilib iyo caana oo laga sameeyo waxyaaba kale subag laga soo saaro ama maxay ahayd caana la fadhiyo noocyo badan oo caana laga soo saaro haddaana si fiican si nadaafad leh markii la qalo ilaa hilibka uu kasoo gaaraya ninkii qofka isticmaalaya haddaanan intaas tilaabooyinka la qaadayo oo u dhexaysa haddiina si fiican nadaafadda loo dhowray waxaa dhici karta in uu hilibkaas uu wasaqoobo ama bacteria ku dhalato taasna ay waxyeelayso qofkii cunayo markaas caanahana waa sidaas ilaeg waa tahay sidee hay-addiinna faw ay ula tacaashaa xoolaha itaalka iyo nafaqada daran waxay ka qayb gashaa waxyaaba badan kubcinta dhaqaalaha iyo shaqada abuurka dhanka xoolaha ay ay maxayd wax badan ka tartaa hay-addu waxay kaloo aada uga qayb gashaa ka hortaga cudurada faafa ee xoolaha ku dhaca oo waxay samaysaa talaal ay samaysaa oo oo waddanka o dhan camima waxay kaloo kobcisaa wax soo saarka xoolaha si tirada ay u fiicnaato markay caafimaadka xooluhu fiican yihiin nafana haystaan nafaqana haystaan tirada tarankoodana waa badanay waxay kaloo aada faaw uqeyb gashaa horumarinta suuqgeynta xoolaha iyo wixii laga laga soo saaro taas waxaan ka hadlayaa dibadda waxay kaloo ka qayb gashaa horumarinta nadaafadda hilibka iyo caanaha isla markiina waxay samaysaa tababaro hool howlganeynada ka shaqeeya xanaanada xoolaha iyo xoololeyda waa tahay maxaa ugu wanaagsan calaf oo laga heli karaa wadanka oo xoolahana lagu nafaqayn karaa xoolaha waxaa lagu nafaqayn karaa calafka ugu fiican ayka la iskugu daro caws horta muhiimada ugu weyn waa caws iyo biyo iyo calaf kale oo la warshadeeya jira oo loogu daro supplement iyo macadin geed leh oo ah cusbo iyo isku jira macadin kale intaasba hadday helaan neefkii iyo biy biyuhuna haysta waxaa kaloo aada u fiicnaan lahaa neefka inuu yahay mid meel deganaa aan aan calafkaas iyo cuntadaas aan u safray waayo safarka wuxuu ka qaadaa xoogaa wuxuu ka qaadaya energy xoogaa ka dilay laakiin hadduu asagoo fadhiya intaas laiskugu keeno neefkii wakti yar wuu kobcaya wax soo saarkiisa dhanka caanaha iyo dhanka hilibka labadooda kor bay kacay waa tahay doctor cabdilaahi arrin kale oo muhiima waxa weeye inay jiraan xoolodhaqato iibgeeya caanaha xoolaha beddelkoodna caana boore soo gata kuwaas iyaga maxaad kula talin lahayd wallaahi de taas waxaa loo baahanya sababta waxa ku qasbay haddii aad fikrad ahaan qabaan in caanaha boor ah uu ka roon yahay ama ka nafaqa badan yahay caanahooda taas waa qalad laakiin mid bay mid baa dhici karta inay hadday qabaan oo aaminsan yihiin in caanaha maadaama aan dhanka weli soomaalida dhankii waxaa la dhaho jainka caanaha markii lasoo liso ilaa qofku ka cabaay intaas waxay u baahanta markuu kasoo baxo neefka ibtiisa waxaa loo baahanya caanihii la qaboojiyo isla markiiba oo si looga loo celsho korida maxaahayd bacteriyada hadday taas dhankaas ka eegayaan waa dhici kartaa waayo kuwa waa lasoo warshadeeyey marka hadda biyo fiican hadda biyo nadaafad leh haddaad ku shubad waa huftaa boqolkiiba adigoo in fiican inaad waxba dhibaata kaaga imaanin laakiin kuweenna waxaa dhici karta weelasha lagu qaado badanaa balastic iyo waxaas inay sidii loo dhaqeeya nadiif ahayn marka dhankaas xoogaa yar inay inay wax ka wax kasoo raacaan dhanka bacteriyada marka maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa in ay isticmaalaan xoolahooda caanahooda dhanka caafimaadkana ay ay mar kastaba ku xirnaadaan wasaaradda iyo hay-adaha si ay u gartaan waxyaabaha loo baahanya si loo dhoolfay dhowrka caanaha marba hadda intaas fahmaan weelasha ay wax ku qaadanaan nadaafadoodana ay daryeelaan uma baahna in booran kartaan kaasi waxa uu ahaa doctor cabdilaahi xuseen oo ka tirsan hay-adda faw waxaana dhegaysanaysaan barnaamijkeennii barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada waa hagaag dhegayste ogsoonow xoolaha caafimaadka qaba inay suuqa ka joogaan qiimo wanaagsan xoolaha caafimaadka qaba waa kuwo ildoogsi leh maqaarkoodu waa ifaya waxayna leeyihiin ee soo jiidasho markaad suuqa geyso waxay u adkaystaan xanuunnada taasina waxay inoo keenaysaa inaynaan kharash iyo wakhti badan ku bixin daaweyn iyo la tacaalidda xoolaha dhulka beeraha laga qoto xoolaha qaybtood waxaa loo isticmaalaa in beeraha lagu falo iyo sidoo kale gaadiid ahaan xoolaha nafaqada xun ma awoodaan in shaqadaas ay qabtaan haddii lagu qabtana dhaqso ayay u daalayaan oo waa tamar darraanayaan haddaba sidee u xaqiijin karaynaa in xoolaheennu ay caafimaad qabaan yihiinna kuwa nafaqa leh jawaabta su-aashaas waa inaad ogaato qodobada soo socda si wacan u quudi xoolaha kuna quudi caws haraaga dalagyada maakaalka haraaga qamadiga iyo wakhtiyada qaar sida jiilaalka oo meelaha qaar xoolaha laga siiyo calafka lasoo iibsado sii xoolaha biyo nadiif ah sii cusbo iyo agab kale oo ay macdanno ku jiraan joogtay xanaanaynta xoolaha iyo inaad ka ilaaliso cudurrada adigoo joogtaynaya tallaalka ka hortegaya cudurrada furuqa cudurrada beerka caabuqyada kudka iyo cudurrada lo'da iyo idaha ku dhacaya sidoo kale xoolahaaga ka ilaali shilinta iyo qaniinka si joogto ahna u kormeer ugana gur joogtee inaad kala socdo xoolaha xanuunsan iyo kuwa caafimaadka qaba mar kastood xoole soo iibsanayso si aad u sii dhaqaalaysato soo gado xoolaha caafimaadka qaba waxaa muhiima in la ogaado in xoolaha dhalay ay u baahan yihiin wakhti ay ku daryeelaan kuna naasnuujiyaan dhashooda kala dheeraynta dhalmada xooluhuna waa muhiim si loo hubiyo in maqasha iyo weylaha ay koraan oo caafimaad qabaan waana qayb muhiim ah arrintan oo fayaqabka xoolaha gacan ka geysata haddaba si aan xog dheeraada uga sii helno aan la hadalno doctor cabdirasaaq maxamed axmed oo ka socda hay-adda horumarinta iyo cilmi baarista ee u v r d o ee mudane adoo soo dhowaanaya sidee hay-addiinnu u taageertaa xoolodhaqatada ee si ay xoolahooda u noqdaan kuwo caafimaad qaba marka hore aad iyo aad baan u dhoway aad iyo aadna waad mahadsan tihiin ururkeenna waxaanu ka caawinaa dhinacyada la talinta ee xoolodhaqatada iyo beeralayda sidii kor loogu qaadi laha wax soo saar xoolaha xoolaha oo lafdhabarteena dhaqaale marka waxa weeyaan waxyaabaha hoos u dhiga in xoolaheenni dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaanba ay bulshadeenni wax taraan waxaa kow ka ah habka loo maamulayo xoolaha oo awal waxaanu ahaan jirnay xoolo raacato midnaan ahaan jirnay xoolo dhaqato marka waxaanu adiga jeeraale ka caawinaa nidaamkii hore xoola raacatada ahayd ee xoolaha aynu dabageli jirnay uun wax looga bedeli lahaa si wax soosaarkooda kor u kaco farqi baa jira xoola raacatada iyo xoola dhaqatada xoola raacatada waa nidaamkeenii hore ee xoolaha dadku aanay aad u soo xoogga u saari jirin wax soosaarkooda sidii kor loogu qaadi lahaa laakiin se ay raaci jirin uun xoolaha oo deetana caano yar uun laga maali jiray laakiin nidaamka ah xoola dhaqato inay noqdaan dadkan wacyigooda lagu bedelo inay xoolihii dhaqdaan waxay noqonaysaa in xoolihii ay aad u bartaan sidii loo kordhi lahaa wax soo saarkoodii kor loogu qaadi lahaa xoolaha iyo dheeftooda markaas waxa weeyaan sidii balkow loo ogaan lahaa ee loo darsi lahaa xanuunada iyo cudurrada hoos u dhigaya cad iyo caana wixii ay xoolu soo saarayaan waa tahay sidee xoolodhaqatada soomaalidu uga hortegi karaan in xooluhu tayo liitaan waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan walaalo waxay uga hortegi karaan waxa weeye in laga dayax jiro xoolaha oo laga jiro laga ilaaliyo xanuunada hoos u dhiga wax soo saarka xoolaha talabaad waxa weeyaan inay helaan calaf iyo biyo nadiifa oo tayo leh inay helaan ta saddexaad waxa weeyaan in laga jiro xoolaha waxyaabaha kale saamaynta ku yeeshay sida abaaraha oo kale oo wax soo saarkooda xilligaasi ay aada u dhacdo beeralaydu amaba xoolo dhaqatadu ay ay sameeyaan ku talagal ay sameeyaan oo xilliyada oomanaha ah ee dhulku kuleelika yahay ee aan wax soo saarka badan dhulka jirin sidii loogu dhigi lahaa calaf wanaagsan oo ku filan waayahay maxay yihiin qalabka ama agabka xoolodhaqatadu u baahan yihiin si ay uga caawiso nafaqaynta xoolaha waxay u baahan yihiin in ay helaan kow daaweyn iyo dhakhaatiir caafimaad oo diyaara oo markii loo baahdo diyaar ah oo hawl geli kara oo siin kara tala caafimaad laba waxay u baahan yihiin calaf tayeysan oo la tayeeyey inay helaan saddex waxaa kaloo ay u baahan yihiin gacantii iyo iyo waxtarkii dowladda ayay u baahan yihiin oo dowladdu muhiim bay u tahay oo waxa weeyaan dhulkii daaqsimeedkii oo imika inta badan dadku ay kala xidhaan sidii loogu banayn lahaa dhul ku filan xoolaha oo ay daaqaan loo heli lahaa waxaa kaloo jira afar inay helaan agab nadiif ah oo sida caanahoo kale lagu dhigo amaba lagu lulo ama siboga lagu dhigo oo nadiifa islamarkaana aan dadka aan u gudbinin cudurrada kasoo gudba xoolaha waxay u baahan yihiin in la darso oo cilmi baadhis aqoonaysan lagu sameeyo maxaa caqabad ee mar walba hor taagan xoolaha si markaasi loo yareeyo dhibaatooyinka iyo waxyeelooyinka xoolaha gaadhaya ee hoos u dhigaya wax soo saarkooda waayahay marka loo fiiriyo haqabeelka cunnada iyo nafaqadarrada sidee xoolaha nafaqada daran iyo kuwa aan caafimaadka lahayn ay u saameeyaan dhaqaalaha iyo nolosha dadka magaalooyinka iyo kuwa xoolaha dhaqda labadaba waxa weeyaan su-aal iyaduna muhiimadeeda le walaalo maadaama xooluhu ay yihiin lafdabarteennii dhaqaale dhaqan ahaana aynu ay yihiin halk waxaynu ku tiirsan aynu kasoo jeedno caafima caafimaadkoodu aada iyo aad buu muhiim u yahay cudurradu waxa ay hoos u dhigaan wax soo saarkii xoolaha cad iyo caano markaynu ka hadlaynaba aad iyo aad bay hoos ugu dhigayaan ma garatay haye waxaa kaloo ay saamayn ku yeelanayaan bulshada lafteeda dad oo waxaa jira xanuuno fara badan oo ka soo gudba xoolaha islamarkaana dadka u gudba marka waxa uu aada u saameynayaa cudurradu markaan soo koobo wax soo saarkii xoolaha hoos buu la gelayaa dhaqaalihii ay dawladdu ka heli lahaydna hoos buu dhacaya oo wadanka garanaya xanuunadii beerfuluga iyo haragkii shimbiraha iyo waxyaabaha siduu adduunyada u saameeyey wax soo saarkiina hoos buu dhacaya oo waxa weeyaan cad iyo caanaba hoos buu dhacaya waxaa jira oo kale xoolo loo isticmaalo beer falashada iyo qoditaanka iyo rarashada oo kale marka neefkii marka caafimaadkiisu hooseeyo waxa weeyaan waxna ma qaadi karo waxna ma qodi karo subagii subagii iyo caanihii iyo haraggii wixii oo dhammina hoos bay u dhacayaan marka waxa weeyaan caqabad aada u weyn oo dhaqaale oo laxaadlaba ku yeelan kara walaal waa tahay maxaa tala dheeraada oo aad siinaysaa xoolodhaqatada taladaan siinka lahaa dhakhtar ahaan waxa weeyaan in dadku ay bartaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee neefka wax soo saarkiisa hoos u dhiin karaa kow inuu yahay caafimaadka marka waxa weeyaan in si joogta ay ula tashadaan dhakhaatiirta caafimaadka in dadku dhulkan ay ka xidhanayaan xoolaha ee ay dhul daaqsimeedkii soo koobaya ee aanay heleen xooluhu xorriyaddii ay kusoo daaqi lahaayeen ee dhulka wanaagsan ee sigaarda fiicani ka baxda ay kusoo daaqi lahaayeen in dhulkaasi dowladdu ay u banayso oo ay u banayso saddexaad waxa weeyaan in ay xoolodhaqatadu kala garato raacitaanka nidaamkii hore inu xoolaha u raacan mu ahayn xoolodhaqato wanaagsan ma ahayn waxa nidaam aan dhaqaale ahaan u wanaagsanayn buu ahaay oo aynu iska dabageli jirno xoolaha markaa bal in la darso neefkii sidee wax soo saarkiisii u kordhinaa sidee u yaraynaa tamarta faraha badan ee ka baxaysay sidee biyo iyo caafimaad biyo iyo calaf wanaagsan ugu heli karnaa marka biyo nadiifa iyo calaf wanaagsan loo helo iyaguna waxay bixin karaan nafaqo aada u wanaagsan ilmihii nafaqadooda waxay ku xidhan tahay neefka oo caafimaad qaba ta saddexaad waxa weeyaan ku talagal inay samaystaan xoolodhaqatadu xilliga abaaraha neefkii no si u helo waa in ku talagal la sameeyaa reer miyigu ay sameeyaan islamarkaasi loo dhigo calaf loo dhigo xilliga barwaaqada inta calafka loo gooyo loo dhigo loo kaydi si wanaagsan lagu kaydiy markaa waxaan kula talin lahaa in ay u soo baxaan oo xoolahooda tallaashaan xilliyada tallaalka uu jiro adduunka meel uu ka jiro tallaal free ah oo bilaa kharashi ma jiro waa isagoo bilaashaa laydin keenayaa marka si loo yareeyo waxyeelada soo gaadhaysa xoolaha waa in ay goobaha tallaalka geeyaan xoolaha ay ku dhiiradaan in ay dowladdu aad iyo aad ula shaqayso oo ay u qorshayso dhakhaatiir had iyo jeeraana diyaar u noqda inay ka shaqeeyaan meelaha xoolaha lagu dhaqayo si markaasi loo yareeyo faafitaanka jirooyinka ay ku dhex faafayaan xoolodhaqatada si wax soo saarkoodii kor loo qaado iyo si dhaqaalaheennii dan ahaanba uu kor ugu kaco mahadsanidkaasi waxa uu ahaa doctor cabdirasaaq oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda horumarinta iyo cilmi baarista ee u v r d o waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeenna barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada oo ay idiin soo saartay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa deeqbixiyayaasha u s ed midowda yurub safaaradda dowladda federaalk ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda sweden sanduuqa gargaarka ee bill iyo melinda gates iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s ed waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijkeenna oo maanta ku saabsan xiriirka ka dhexeeya xoolaha nool ee caafimaadka qaba iyo haqabeelka cunnada iyo nafaqada dadka aan dul marno mar kale qaybo ka mida casharadan soo barannay xoolaha waa il muhiima oo qayb weyn ka ah nafaqada aan u baahannahay iyo haqabeelka cunnada waddanka waayo nafaqada wanaagsan waxay ka bilaabataa marka aan nafaqayno isha aan ka helayno cunnada nafaqada leh sida xoolaha iyo dalagyada xooluhu waxay khaas la yihiin wax soo saar wanaagsan iyo cunno qayb weyn ka qaadata nafaqada waddanka sidaas darteed waxaan u baahannahay inaan nafaqayno xoolaheenna si bulshadeenna uga hesho hilib tayale iyo caano wanaagsan dhegaysta ogsoonow xoolaha caafimaadka qabaa in sidoo kale suuqa ay ka joogaan qiimo wanaagsan xoolaha caafimaadka qabaa waa kuwo ildoogsi leh maqaarkoodu waa ifayaa waxayna leeyihiin soo jiidasho markaad suuqa geyso sidoo kale waxaa adag in xanuun uu haleelo taasina waxay inoo keenaysaa inaynaan kharash iyo wakhti badan ku bixin daaweyn iyo la tacaalid dhulka beeraha ah xoolaha qaarkood waxaa loo isticmaalaa in dhulka lagu qoto iyo sidoo kale gaadiid xoolaha nafaqada xun ma awoodaan in shaqadaas ay qabtaan haddii lagu qabtana dhaqso ayay u daalayaan una tamar daraanayaan haddaba sideenu xaqiijin karnaa in xoolaheennu ay caafimaad qabaan yihiinna kuwa nafaqa leh ogsoonow in xooluhu u baahan yihiin qodobada soo socda inaad ku quudiso caws haraaga dalagyada calafka malaasiska ee warshadaha ka hara haraaga qamadiga iyo wakhtiyada qaar sida jiilaalka oo meelaha qaar xoolaha laga siiyo calafka lasoo iibsado si xoolaha biyo nadiif ah si cusbo iyo agab kale oo macdanna ku jiraan joogtee xanaanaynta xoolaha iyo inaad ka ilaaliso cudurrada adigoo joogtaynaya tallaalka ka hortegaya cudurrada furuqa raafdilaaca kudka iyo cudurrada lo'da iyo kuwo kale oo badan sidoo kale xoolahaaga ka ilaali shilinta si joogto ahna uga gur joogtee inaad kala socdo xoolaha xanuunsan iyo kuwa caafimaadka qaba mar kastood xoola soo iibsanayso si aad usii dhaqaalaysato soo gado xoolaha caafimaadka qaba waa hagaag guud ahaan waxaa intaas ku eg barnaamijkeennii ku saabsanaa barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada oo ay idiin soo saartay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s ed waxaan u mahad celinayaa khubarada kale ah cabdilaahi xuseen iyo cabdirasaaq axmed oo barnaamijka inoogu marti ahaa waxaana idinla socodsiinayey anigoo ah abubakar moxamed dhegaysigiinna ayaad ku mahadsantihiine nabadgelyo